halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mitrban efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shan iyo tobanka bisha maarso sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida toogasho goor dhoweed ka dhacday masjid ku yaala dalka new zealan faahfaahin ayaan idiin hayna waxaa kalood maqli doontaan qoysaska ay ka baxeen dadkii ku dhintay diyaaradda etoobiya oo la geeyey goobtii uu ka dhacay shilkaasi diyaaradewaxa uu yidhi sida aan ula hadlay walaalkay waxay ahayd waxaan ku idhi xataa haddii cad uun laga aqoonsado way wanaagsan tahay inaad soo qaaddo si aan u aasno waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maraykanka oo si weyn u kordhiya duqaymaha cirka ee ka dhanka ah al-shabaab duqaymahan waxa ay ka dhigan yihiin in al-shabaab xaarumahoodii iyo meelaha ay tababarada ay ku samaynayeen maxaa la duqeeyo markii la wiiqanay oo hadda waad arkaysaa in maaragtay howlgallada ay ku bateen maxaa magaalada muqdisho ay ka fulnaan amniyaadka iyo qaraxyada socdo xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa idiin haynaa marka horese warkii dunida wararka ka imanaya dalka new zealan ayaa sheegaya in toogasha ay ka dhacday laba masaajid oo ku yaala magaalada christ church ee dalkaasi toogashadan ayaa la sheegay inay geysanayaan dad hubeysan waxaana suurtagal ah in dadka wax tooganaya ay tiradoodu ka badan tahay hal qof booliiska ayaa la geeyey goobtaasi waxaana dadka goobjoogayaasha ay sheegayaan in toogashada ay ka dhexdhacday masaajidadaasi mid ka mida goobjoogayaasha ayaa royter u sheegay inuu arkay saddex qof oo dhulka jiifa dhiigna uu ka daadanayo qof kale oo goobjooga ah ayaa wakaalada wararka a p u sheegay inuu arkay dad dhintay ilaa hadda lama yaqaano cidda toogashadaasi
gantaalo ayaa israa'iil lagu garaacay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal gantaalada israa'iil ayaa lagu garaacay gaza xalay waxay ugu yeereen ciidamada inay ahayd weeraro ka dhana argagixisada saacado kadib markii laba gantaal lagu soo tuuray talaaviib ciidamada milatariga israa'iil ayaanan ilaa iyo haatan bixinin wax faahfaahina laakiinse warbaahinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in gantaallo laga soo gamay qaybta koonfureed ee dalka dhinaca falastiiniyiinta ay ku dhaceen israa'iil ma jirto wax wara oo sheegaya dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington aan ku bilownay laba masaajid oo ku yaala sida la sheegay magaalada christ charge ee dalka new zealand ayaa dabley hubeysan ay weerar ku qaadeen iyada oo lagu guda jiro xilliga salaada jimcaha inta wararka hordhac aan helayno ay sheegayaan tirada dhimashada waxaa lagu sheegay ku dhowaad lix qof intaasi ka badanna waxa ay tahay dad dhaawacyo ay soo gaareen booliiska magaalada ayaa guud ahaanba magaalada bandow kusoo rogay waxaana la xiray iskoolada dad badan ayaa waxa ay dareemayaan cabsi la xiriirta arrinka dhacay waxaase booliiska iyo hay-adaha amnigaba ay baaritaano ugu jiraan dableydii ka dambaysa falkaasi haddaba sahre axmed oo ka mida dadka soomaalida ee degan magaaladaasi ku taala dalka new zealand ayaan khadka telefoonka goordhow kula xiriiray magaalada waxaa la yihahdaa christ church waxay ku taalada jasiirada koonfur iyo waa koonfur southka ku taala haa magaalada waxa weye dad muslimiina oo xooga awey joogaan ilaa saa umalayna saddex kun oo qof iyo ka badan marka waqti waqtiga qadada waqtiga oo salaada duhurka noo ahayd maanta maadaama ay jimco tahay salaata jumca lagu jiray labada masaajidba mid wad weyn waaye midna waa mid yar marka weerara lagu qaaday marna waxaa laleeyahay laba nin ayaa jirta oo wax weerareen marna hal nin lama oga midna lama xaqiijin marka magaaladu waa xiran tahay lockdown lagu sameeyey iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lili joogso waa gartay bal sahra waxaad iiga warantaa markaa tiro dhimasho iyo dhaawac waxa aad maqlayso ama warbaahinta xataa laysla dhex marayo
ilaa hadda lama xaqiijin laakiin waxaa laga eh, waxaa la sheegayaa lix ilaa toban qofoodaa la sheegay laakiin hadalku u xaqiijiyay male waa hadallo kala duwan oo dadku ay wada shee- kala sheegayaan marka laba masaajid oo ku yaala claris george ayaa weerarka uka Clarisburg.
dhacay ha labadaasi ka dhaca mid mid weyn waayo waa midka centraalka ah oo magaalada wargiisba ku yaalay midna wuxuu ahaa mid yar oo ku yaala xaafado xaafadaha kamid ah waa gartay marka een, labadooda isku mar miyaa weerarada ay dhaceen
ma ma hubi ma xaqiijin kari taas laakiin waxay u eg tahay inay is- wixii isku mar dhaceen waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa ilaa iyo haatan cid loo xiray ama dowladda waxay leedahay waxaad kala socotaan tviyada
ilaa hadda lama hayo dadkii waxaa sameeyey qofkii ama eh, dadkii sameeyey waxaas gacanta laguma hayo so marka weli magaaladaasi ku jiraan waa waa sababta loo xiray in magaalada dhan mataqaana maadaama aan lasoo qabanin dadkii waxa sameeyey Mhm.
magaalada dhan way xiran tahay marka ragga weerarka geystay tiradooda ma la yaqaanaa laba masaajid maadaama ay wax ka kala dhaceen walaa baa warkaas oo dhan hadda lama hubo inay hal hal u kala aadeen iyo inay labo mataqaana hal mar inta mid weeraran ay kii kala aadeen wax huba ma jirto bcause hadda waxa waaye wax yar ka hor ay dhacday ilaa ugu- maxaa umalaynaa saddex saacadood ka yar ee marka waxaana ay dhaceen marka ko- annaga dhan waxa waa confusion aan nahay waa annaga dhan waxa waa waa isku ma naqaan wax dh- socdo marka weli xaalad waxa waaye n maxaa la yihahdaa ongoing wa waa xaafad ma marka ma Socoto.
garanayo wax socdo ha ha waayahay bal marka eh, sahroy waxaad iiga warantaa een, arrinta muslim naceebka miyaa jirtay oo tani sal u ah mase wax kalaa laga cabsi qabaa inay arrintan kicisay horta lama ogo ilaa hadda oo ma dhihi karno waa muslim nacayb laakiin yani dadku waxay isaga qaadanaya haddii maadaama ay masaajid tahay in oo ay sidaas tahay maadaama xaalada siyaasadda adduunyada ay iska kacsan tahay dadka yani automatically waxaa loo malaynayaa inay tahay een, xag diin ahaaneed laakiin ilaa hadda lama xaqiijin waa laga yaabaa inay tahay waa laga yaabaa inaysan ahayn waayahay een, marka wadamo badan oo yurub ku yaala iyo meelo maraykanka ka mida ayaa masaajida la weeraray een, inta aan ogahay maraykanka gudihiisa dhowr gobol oo ka mid ah bal marka waxaad iiga warantaa ma ka jirtay arrinta la xiriirta een, muslim naceebka iyo wixii la mida deegaanka aad joogtid magaaladaad joogtid iyo guud ahaanba dalka new zealand wallahi dadka horta qofo waxbuu la kulmaa ma ogta horta ani shaksiyan iyo dadkan aqaano ma arkin wax arrimahaas wado laakiin n wadankeena new zealand waxa waa adduunyadu kamid yahay marka waxa waa runtii waa iska jiraan waxyaabahaas oo n yacni siyaasad ahaanta mataqaana islamophobia ay ka jirto n waa iska jiraan marka qaar in yacni la sheegay anigu aanan arkin laakiin madax doofaar lasoo dhigay ama waxyaabo kaleeto iska jira mataqaana laakiin waxaa run ah in dowladda new zealand iyo booliiska new zealand iyo dadka shacabka new zealand aada iyo aada u taageersan yihiin dadka muslimiinta ah muslimiintana ay yihiin dad ka tirsan wadankan oo ah wadaniinimo loo loo ixtiraafsan yahay oo marka ma lama dhihi karo muslimiinta waa la necab yahay laakiin qof muslimiin qof muslimiinta necab kolley waa iska jiraa aad baad u mahadsan tahay sahroy adigaa mudan
waa hagaag sahre axmed ayay taasi ahayd goordhow khadka telefoonka ee wadanka new zealand magaalada christ george la yiraahdo oo weeraro masaajid ay ka dhaceen ayayna iigu waramaysay
maraykanka ayaa kordhiyey duqaymaha ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab wax ka yar usbuuc ayaa waxaa milatariga maraykanku ay fuliyeen saddex duqaymood oo ka dhacay meelo kala duwan haddii ay sidan kusii socdaanna weeradan waxay saddex jibaar ku noqon doonaan tirada duqaymaha dhacay sanadkii hore oo uu howlgalku uu fuliyey maraykanku wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay saare cabdi axmed sida ku cad howlgalka africom war ka soo baxay waxaa duqayntii ugu dambeysay ee ka dhacday meel ku dhow deegaanka maleyle oo isagu ku yaala gobolka jubbada hoose arbacadii duqaynta iska caabinta ah waxaa lala bartilmaameedsaday mintidiinta ayaga oo xabadeenaya ciidamada qaranka ee soomaaliya oo howlgal ku jiray sidaasi waxaa yiri howlgalka africom ee ku sugan gudaha soomaaliya duqayntaanse waxa ay tirada ka dhigaysaa tii labaatan iyo sideedaad ee ka dhacda sanadkan gudaha soomaaliya intii lagu guda jiray waxayna timid waxyar kadib markii duqayn sidan oo kaleeto ah lagu dilay laba sarkaal oo kooxda ka tirsan deegaanka xulay oo isagu ku yaala gobolka shabeellaha hoose keliya maahan intaasi ee sidoo kaleeto isniintii isla toddobaadkan waxaa duqayn kale oo ka dhacda gobolka shabeellaha hoose meel ku dhow tuulada daarasalaam la sheegay markaasi in lagu dilay sideed ka mid a kooxda al-shabaab oo markaasi weerar ku soo qaaday ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka oo u socday dhinacyada ay wada shaqeeyaan sida lagu sheegay haddaba warkan africom ma jirto cid ka mid a shaqaalaha maraykanka oo wax ku noqoday weerarkaasi sida uu sheegay afhayeenka ciidamada cirka ee maraykanka colonel chris greenis oo la hadlaasi v o e da africom ayaa waxa ay sheegtay inay qaadeen siddeed iyo labaatan duqeymo ah oo ka dhana al-shabaab koob iyo tobankii isbuuc ee ugu horreysay ee sannadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka bill rogaye oo ah sarkaal ka tirsan macadka foundation for defence of democracies ayaa sheegay in milatariga maraykanka uu haatan boqorka u saaran yahay in uu saddex jibaar gaaro duqeymihii horey sannadkii hore uga dhacay tiro ahaan marka kan loo barbardhigo kii ka horreeyey major general markis hakis ayaa waxa uu u sheegay isna v o e da goordhow in al-shabaab ay ku waayeen ciidamo saldhigyadooda taasi oo aan shaki qaba ayuu yidhi inay tahay walaac badan mid ku abuuraysa kooxda waxa uu sheegay in kordhinta duqeymaha ay yihiin dagaal caalami ah oo ballaaran oo ka dhana kooxda argagixisada ee soomaaliya ciidamada soomaaliya iyo sidoo kaleeta saaxiibadooda caalamiga ah ee dagaalka ka dhanka al-shabaab wado ayaa waxa ay qabsadeen dhul ballaaran gaar ahaana deegaano hoos yimaado gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kismaayo halkaasi oo dhowrkii sane lasoo dhaafay la arkayay ayaa warbixintan lagu sheegay inay ahayd ubuucda al-shabaab ka hor inta aanan lagala wareegin waxaan ka nadiifinay afartan iyo shan kilomitir oo dhulka ku teedsan ah dooxada webiga jubba waxaan abuurnay saldhigyo dagaal oo qaarkood loo soo baneeyey dhowr jeer weeraro dhacay marar kalena waxaa la wareegnay annaga soomaaliya iyo sidoo kaleeto howlgalka nala mataanaysan ee midooda afrika dhul waxaana isku dhacnay al-shabaab cadowgu wuxuu isku dayayaa tab nafla caarinimo ah oo uu ku baabi'i karo marka la eego dadaalka habka dagaal ee ay ku jiraan sidaasi v o e da waxaa u sheegay haknis haddaba howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee wakhtigan dowladda maraykanku ee dardargelinaysa iyo howlgalkaasi africom maxaa ay ka dhigan tahay colonel cabdulaahi cali macow waxa uu horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee niso waxa uuna wakhtigan ka faalloodaa arrimaha ammaanka horta waa ku salaamaya zahray waxa waaye maadaama ay tobani tobani labaatanka markii la gaaro ay bilaabayaan ciidamada amisom inay wadanka ka baxaan ayaa waxaa la leeyahay shabaab muxuu ahaay hala dhimo awoodda ay leeyihiin si ay maaragtay ay ay ciidamada s m a iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ula wareegaan dalka iyagoo daciifay oo aan maaragtay aan taag badan aan lahayn in maaragtay markaa lagu wareejiyo soomaalida laakiinse waxa waaye duqeymahan waxa ay ka dhigan yihiin in al-shabaab xarumahoodii iyo meelaha ay tababarada ay ku samaynayeen maxaa la duqeeyo markii la wiiqanay oo hadda waad arkaysaa in maaragtay howlgallada ay ku bateen maxuaha magaalada muqdisho ay kaay ka fulinayaan amniyaadka iyo qaraxyada socdo waa shabaabkii oo kasoo qaxaya xarumihii ay joogeen oo gudaha usoo gala caasimada marka su-aasha la isweydiinaya waxa waaye markii ay miyigii iyo tuulooyinkii inay kasoo qaxaan ay usoo galaan magaalo ay saddex milyan oo ay degan tahay oo markaa diyaarad waxba kama tari karto mana duqeyn karto laakiinse miyigii waxa waay way ku nashan waayeen wayna isu socon waayeen laakiinse magaalada muqdisho ayaa la rabaa inay maaragtay difaaca adag ay ka gasho intelligencekeeda oo shaqeeyo oo booliiska ay shaqeeyaan oo dhaxgal lagu sameeya maxaa dadweynaha si maaragtay loogu daciifiya xataa dhaqdhaqaaqa ay maaragtay xamar ay ka sameynayeen iyo dilalkan qorshaysan ee qaraxyada iyo burburka ay u geysanayeen dadweynaha sida lagu sheegay warbixinta howlgalka maraykanka ee africom ayaa sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii eena dhaafay waxa ay qaadeen afartan iyo toddoba duqeymo ah oo soomaaliya ka dhacay waxaa sidoo kaleeto ay fuliyeen soddon iyo shan kale oo duqaymo ah sanadkii kasii horreeyay labada kun iyo sideed iyo tobanka ee toddobiyo tobanka ahaa waxaana markaasi la sheegay in lagu dilay in badan oo ka mid a kooxda al-shabaab inkastoo sidoo kale ay jireen weeraro lagu dilay aisista dalalka kale ee afrika meelo ka mida ka dagaalanta kooxda alqaacida ku xiran ee al-shabaab ayaa weli gacmahooda waxaa ku jira dhul ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah waxaana sidoo kaleeto ay qaadayaan weeraro joogto ah oo qaraxyo ah oo lala beegsanayo xarumaha dowladda marka la eego caasimadda muqdisho mahadsanid sahra cabdi axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay ku saabsanayd duqaamaha maraykanku ka geysto soomaaliya halkaad kala socoteenna waa voice of america
mar kale subax wanaagsan qoysas ka kala socda meelo kala duwan oo dunida ah ayaa weli ku baroor diiqaya waxayna u baroor diiqayaan eheladooda ku dhimatay diyaaradii ethoobian airline ee tursigeedu uu ahaa saddex boqol iyo laba ee axaddii ku burburtay dalka etoobiya cabdulahi ibraahim oo soddon iyo afar sano jir ah waxa uu ka mid ahaa soddon iyo labada qof ee u dhalatay dalka kenya ee ku dhintay diyaaraddaasi ka kacday garoonka diyaaradaha ee bolo ee ardis ababa ee dalka ethoobiya una socday nairobi qoyskiisa weli waxa ay la murugaysan yihiin geerida wiilkooda rael ambor ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay halkaasi waxaase soo jeedinaya haaruun macruuf dhowr saacadood ka hor intii aanu korin diyaaradda ethoobian airlines duulimaadka lambarkiisu yahay saddex boqol iyo laba cabdulaahi ibraahim waxa uu la sheekaystay walaashiis caaisha caaisha ma aysan arkin walaalkeed ku dhowaad sannad aadna waxay u sugaysay inay mar kale dib isku arkaan kuonana na marehemu mwisho ilikuwa ni last year ye uanga vacation after one year lakini mwisho wa kuzungumza naye niliongea naye saturday usiku tulikuwa tuna chat naye kuanzia saa mbili mpaka saa nne ya usiku markii igu dambeysay ee aan arkay walaalkay waxay ahayd sannad ka hor markaasi oo uu fasax u ka soo laabtay waxaan la hadlay habeenkii ka horreysay duulimaadkiisa wuxuu iga codsaday inaan qoyska oo dhan u wada sheegin imaatinkiisa waxa uu doonayay inuu kadis uga dhigo shan maalmood kadib dadka murugaysan waxay weli booqanayaan guriga uu ka baxay cabdulaahi ibraahim oo ku yaala xaafadda kibera ee magaalada nairobi oo ay tacsi taallo qoyska cabdulaahi ibraahim rajada keliya ee ay haatan qabaan waa in la helo meydkiisa si ay u aastaan cabdulaahi adeerkiis cusmaan cabdulaahi tabaan ayaa la hadlay idaacadda v o a the way I talked to my brother, I told him that even if a peace, if a peace can be identified, it is good for him to come with it.
waxa uu yidhi sida aan ula hadlay walaalkay waxay ahayd waxaan ku idhi xataa haddii cad uun laga aqoonsado way wanaagsan tahay inaad soo qaaddo si aan u aasno burburka diyaaradeed ee dhacay maalintii axaddii waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa taariikhda shirkadda ethoobian airlines diyaaradda oo nooceedu ahaa boin toddoba saddex toddoba mak sideed waxa ay dhacday lix daqiiqa uun kadib markii ay ka kacday garoonka magaalada aadisababa waxayna ku dhacday meel u dhow magaalada bishuftu iyadoo ay ku dhinteen boqol iyo konton iyo toddoba qof shan bilood ka horna diyaarad kale oo isla noocaas ah boin toddoba saddex toddoba mak sideed ayaa ku dhacday gacanka java ee dalka indonesiya waxaana ku dhintay boqol iyo siddeetan iyo sagaal maalintii isniintii ee toddobaadkanna madaxa gobolka ee diyaaradda ethoobian airlines yilma goshu waxa uu ku dhawaaqay inay diyaaraddu ay joojinayso dhammaan duulimaadyadii nooca diyaaraddaasi mak sideed ee ay haysatay shirkadda ethoobian airlines tallaabadaas oo sidoo kale ay ka daba qaateen inta badan shirkadaha diyaaradaha caalamka ee haystay noocaasi
defects on this specific fleet. But we have taken this as an extra safety precaution.
waxa uu yidhi laakiin tani kama dhigna in shilka ay sabab u ahayd cillad ay leedahay diyaaradda noocan ah waxaanse tallaabadan u qaadnay taxadar dhinaca badqabka ah baadhayaashu waxay heleen labadii sanduuq ee midna uu duubayay codka kan kalena xogta diyaaradda waxaana loo duuliyey magaalada baris ee dalka faransiiska si loogu sameeyo falanqayn dadka kale ee ku dhintay diyaaraddaasi waxaa ka mid ahaa ugu yaraan toddoba qof oo asal ahaan soomaali ah qoysaskooduna haatan waxay ku sugan yihiin magaalada adis ababa dadka soomaalida ee ku dhintay waxaa ka mid ahaa siraaje xuseen cabdi oo koob iyo soddon jir ahaa arde xuseen cabdi waa walaashiis waxayna u sheegtay v o a toddobaadkan inuu go'aansaday inuu isna soo salaamo walaalihiis oo ku sugan magaalada nairobi kadib markii uu booqday xaaskiisa oo ku nool waddanka morocco noloshiisa wuxuu ku qatay inteeda badan america haddana wuxuu u kacay gabadh marookaadi wuxuu ku guursaday maroko marokuu gaadhay marku ka soo laabtay saddex bilood buu ku maqnaa hadda kabacdi marka kolkuu soo socday taraansalka ku noqday etoobiya inuu kenya kuwo kaloo walaalnahay inuu soo arko uu kasi duulo uu u kaco americuu rabay ilaahayna ma gaadsiinna saasuu ku dhintay wiilkaas shaqinidiisa wax lagaaga sheekayn kara ma aha nin aad iyo aad iyo aad ilaahay u doortay buu ahaa nin wadaad u ahaa nin diinta aada u yaqaana buu ahaa nin adiga wacdi waxaan ahayn kuu gelinayn buu ahaa nin dadku jeceliyo bulshaalow buu ahaa ummadda dhaliilyaanta wanina ilowdi laadahay laakiin de ilaahay lahaabaa ka haystay ee ilaahay waxaan uga baryenaanakina fardayso walan uu ku bishaareeyo insha allah dhinaca kalena diyaaradda ethoobian airlines waxay maalintii talaadadii qaaday lixdan iyo afar ka tirsan ehelada dadka ku dhintay burburkaasi diyaaradeed cabdulaahi ibraahim xaaskiisa iyo aabbihiis ayaa ka mid ahaa dadkaasi in cabdulaahi wax uun laga helo jidhkiisii way sii yaraanaysaa arbacadii afayeen u hadlay shirkadda ethoobian airlines waxa uu sheegay inaan wax meyd ah laga soo helin goobta uu burburku ka dhacay waxay u muuqataa in xawliga diyaaraddu ku socotay uu kala burburiyey jidhkii dadka saarnaa diyaaraddaasi qoyska cabdulaahi ibraahim weli tacsi ayaa u taalla waxayna rajaynayaan inay heli doonaan wax uun ay ku samraan warbixintaasi haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya markanna barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno booqashada madaxweynaha dowladda iiraan xasan ruuxaani uu ku tegey dalkaasi ciraaqa booqashada xasan ruuxaani uu ku tegey dalka ciraaqa oo ah tii ugu horeysay oo uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu qabtay xilka madaxtinimada dalkiisa sannadii laadakuiyosaddexiytobankii madaxweynaha dalka iiraan oo dalka ciraaq ku sugnaa muddo saddex maalmood ah ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi barham saalix ah ayagoo ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal ujeeddada booqashada madaxweyne xasan ruuxaani uu ku tegay dalkaasi ayay xeeldeerayaasha bariga dhexe siyaabo kala duwan ay u arkeen haddaba axmed xersi maalina oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka iyo xilliga ay ku soo beegantay booqashada madaxweynaha dalka iiraan uu ku tegay dalka ciraaqa booqashadani waxay kusoo beegmaysaa xilli iiraan aad iyo aad cunaqabatayntii maraykanka ay u saamaysay oo dhammaan shidaalkii ay dhoofin jirtay iyo xiriirkii dhaqanacsida ay dunida la laheyd cunaqabatayntii maraykanku ay aad u saamaysay ciraaqna waa wadan loolan laysku haysto lagu loolamayo oo wadamo dariska oo iiraan ugu horeyso iyo iyo maraykanka naftarkiisaoo ciidamo ka joogaan oo wadankaas ilaa labada kun iyo saddexdii joogay ayaa loolan noocaasa ka jira marka iiraan waxay doonaysaa faragelinta siyaasadeed iyo xiriirka dhaqaale oy la leedahay ciraaq inaan marnaba aynan aynan qalqalgelin oo ay uga faa'iidaysato inay iska khafiifiso cunaqabataynta dhinaca maraykanka in badan waxaa la sheegayaa dalka ciraaq oo kale dhammaan cuntooyinka iyo waxyaaba aad u tiro badan badeecooyin aad u tiro badan uu kasoo dhoofsadaa dalka iiraan marka iiraan waxay ka dagaalamaysaa marnaba inaysan cunaqabatayntu saamaynin oo aan xiriirka ganacsi la joojin iyo sidoo kale maraykanka oo waayihii dambe hogaanka ciraaq ku cadaadinayay inuu saldhig milatariyo joogto ah ka samaysto dalka ciraaq arrintaasna ay iiraan aada uga soo horjeedo marka iiraan dhinac siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale intaba ciraaq waa saamayn aad u weynay ku leedahay intaas ayuuna u yimid inuu adkeeyo meelaha uu booqdo waxaa ka mid ah xarumaha ay shiicada ku badan yihiin oo magaalooyinka uu macnaha u ah muqadaska u ahay inta badan usoo xajiyaan u yimaadaan oy macnaha u yimaadaan booqashooyinka diiniga ah ayuu booqday wuxuu la kulmay hogaanka diimeed ee shiicada marka ciraaq waxaad moodaa inay ayna marnaba ka farabaxsan doonin ama aysan iska furfuri doonin saamaynta ama maxaa tidhaha faragelinta ay iiraan ku leedahay xasan ruuxaani madaxweynaha dalka iiraan inta uu ku sugnaa dalkaasi ciraaq ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisa dalka ciraaq ay la leedahay xiriir taariikhi ah islamarkaasina ay ka taageertay dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo in cagta la mariyo ururka dowla islaamiya iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana xiriirka dowladaha iiraan iyo ciraaqa uu aad u xumaaday xilliyo kala duwan haba ugu darnaatee xilligii uu socday dagaalkii dhex maray sidii tameeyadii haddaba jaamac xaaji maxamed oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya heerarka uu soo maray xiriirka dowladaha iiraan iyo ciraaqa aynu kasoo bilowno kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii waa xilligii kacdoonkii islaamiga ahaa uu ka dhacay dalka iiraan sanadaas waa isla sanadka laftiisa saddam xuseen uu maaragtay xukunka ciraaq uu kula wareegeystay inqilaaba labadaas maamul ee cusub ee markaa dhashay waxaa dhexdooda soo galay isfahanwaa sidoo kale marka cilaaqaadkoodii xoogaa mugdi buu gala bishii march kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waxaana bilaabantay marka durbaanka dagaalka in uu labada wadan ka dhex curto iyadoo oo arrintu ay sii murginaysay qadiyad ay markaa isku haysteen oo mareen biyoodka miyahii shati alcarab loo yaqaano muddo yar kadib marka waxaa bilaabmay marka arrintii waxay isu bedeshay gacanka hadal oo waxaa dhacay dagaalkii weynaa oo bilaanbay kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal aada loogu hoftay oo ay ku dhinteen dad ka badan milyan iyo maaragtay dhowr boqol oo kun oo qof sidoo kale khasaaro aada u fara badan ayaa labada dhinacba soo gaaray oo maaragtay mid maaliya iyo mid bashariyaba waxaa la sheegaa dadka ku dhaawacmay oo kale matalanba inay tiradaas hadda aan hadda sheegin milyanka iyo barka ah inay aada uga tiro badnayd dhaqaalaha ku burburay ilaa afar boqol oo milyaar ayaa la gaarsiiyaa kadib ayatullah khumeyni wuxuu aqbalay qaraar golaha ammaanka kasoo baxay oo sheegayay in dagaalkaasi la joojiyo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii haddaba xuseenow khilaafaadku way sii socdeen intii ciraaq ay saareed xisaarka ilaa laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa labadii kun iyo saddexdii sanadaas labada kun iyo saddexdii waxaa bilaabmay in maraykanku uu uu bilaabay qabanqaabadii uu ku duuli lahaa dalka ciraaq haddaba iiraan markii hore waxay sheegtay inay dagaalkaas aysan raalli ka ahayn in ciraaq la weeraro muddo yar kadibna waxay sheegtay in ay maaragtay meel dhexdhexaada ay ka taagan tahay laakiin xuseen oo markii xilka laga tuuray saddam xuseen iiraan may qarsan farxaddeedii ay ku faraxsan tahay in nidaamkii la dagaalamayay muddadii sideedda sana ahaa meesha laga tuuro intaa waxay ka dambeeyey xuseenow cilaaqaadka labada wadan aada iyo aad ayay usoo wanaagsanaanayeen ilaa mararka qaar laguba sheego in iiraan ay si toosa u liqday dalkii weynaa ee ciraaq la dhihi jiray waa hagaagintaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhignay booqashada madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani uu ku tegey dalkaasi ciraaqa oo xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinaya haatan dhinacii sugaanta balcaasha suuban iyo sanadar
wiilkan xeelad ku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wiilkan caalaf ku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay halaasamaa u dhalato jijigeedu halaasamaa u dhalato sijigeedu wacanyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada sida weli karaabe sida shabi shabaale sidaa hooya waxusi sidaa hooba lugu hees saaciidadeedaad ragba ragba ragba kaga sarrayniye sida boqorad maamu
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatare aan hurdada subaxnimo malaha idinkaga kicinay dhegihiinna ayaan uga sii tegaynaa haaruun macruuf iyo anigoo sahre cabdi axmed waxaan idin leenahay intaenu mar kale kulmi doonno nabadgelyo balse yaanan ka tegine waa barnaamij soo saaristii saaka iyo bashiir abikar